and this is VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo filmada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somali.com duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha abriilna waa afar sanadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida wiil dhallinyaro ah oo magaalada gaalkacyo ku dhiirigelinaya dhallinyarada kale inay iskood wax u qabsadaan oo aysan isdhigan meelaha dhallinyarta aan ku dhiirigelinaya waxay ahaayeen qof walba oo ilaahi subxaana watacaala abuuray wuxuu leeyahay taalanti u gaar ah oo uusan qof kale la wadaagin marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuusan qofna naftiisa la barbar dhigin isagu shaksadiisa uu biliifgareeyo uu aamino iskuna kalsoonaado kadib marka qofku noloshiisa uu aamino uu isku kalsoonaado oo uu isagu noqdo qof isaga iskiisu taagan ayuu wuxuu noqon karaa qofku qof qiimo leh waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa mooto bajaajka oo shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan oo qoysasna ka biisha sidoo kale qasiidooyinkii nabi ammaanka iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa qaramada midoobe ayaa sheegtay in soomaaliya ay sanadkii labadii kun iyo laba iyo labaatanka walxaha qarxa ay sababeen dhimashada kun iyo laba boqol oo qof oo soomaali ah hadalkan ayaa soo baxay iyadoo maanta dunida laga xuseeyo maalinta caalamiga ee wacyigelinta wax ka qabashada miinooyinka qaramada midoobey waxay sheegtay inay ka go-an tahay inay soomaaliya ka taageerto dadaalada looga cirib tirayo khataraha haraadiga walxaha qarxa sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska soomaaliya ee ururkaasi marka la eego tirada dadka ku waxyeeloobay ama baaxadda culayska dhaqaale khasaaraha ay dadka caadiga ee soomaaliyeed kala kulmaan khatarta ka dhalan karta walxaha qarxa waxay ku kacayaan qiimo aad u sarreeya oo aan la xamili karin ayay tiri ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya anita kiki gabeho maalintan caalamiga ah awgeed waxaan si gaara u qiraynaa geesinimada iyo helanaanta howlwadeennada ka shaqeeya miina saarista iyo sida ay uga go-an tahay abuurista jawi ammaan ah oo bad qaba oo ay helaan dhammaan dadka soomaaliyeed ayay raacisay anita milatariga maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay inay duqeyno dalka suuriya ka dhacay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda la baxday dowladda islaamiga war ka soo baxay taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyahan la dilo uu ahaa khaalid ayaad axmed al jabuuri iyadoo sidoo kalena warka lagu xusay inuu mas-uul ka ahaa qorsheynta weeraro kooxda isis ay ka fuliyeen yurub iyo sidoo kale inuu horumariyo qaab dhismeedka kooxda isis warkan ayaa lagu sheegay in halka uu weerarkaasi isniintii ka dhacay kooxdan arrimaha xuquuqda aadanaha ee syriya la socota ee fadhigeedu uu yahay britain ay sheegtay in hal qof lagu dilay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska maraykanka halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington dhallinyarada magaalada gaalkacyo qaarkood ayaa bilaabay inay dhallinyarada kale ku wacyigeliyaan inay wax ka qabsadaan islamarkaana ay waxbartaan axmed cali aadan oo ka mida dhallinyarada gaalkacyo ayaa bulshada ku dhiirigelinaya inaysan isdhigan oo ay isku dayaan inay ka gudbaan caqabad kastoo soo wajahda wacyigelintiisa ayuu bulshada hawada u marayaa waxaa la kulmay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
walaal macaan waa mahadsan tahay arrintan walaal macaan horta way igu dhalatay waqti fara badan baan ku fahmi jiray inaan dhalinyarta doorkooda aan u sheego ma garatay loonlitin marka dhalinyarta ay u baahan yihiin waxa weeye waa motivation in la dhiirigeliyo oo lagu dhiirigeliyo nolosha inay qorshayaal u samaystaan nolosha inay hadaf ka yeeshaan ayna noqdaan dad naftooda ku filan dalkoodana wax u soo gelin kara dadkoodana wax ku kordhin kara marka marar fara badan bay igu qaadatay inaan yani arrintaas soo bandhigo laakiin waktigaa ii diiday janis baa ii diiday because jitimekii waxbarasho ayaan ku jiray magaratay marka markii dambe waa ku dhiiriday oo waxay igu khasabtay natulaasiyeerkayga inaan u qaato oo qalin iyo buug oo aan qoro kadib dhalinyarta aan usoo gudbiyo doorkooda inay qaataan oo ay noqdaan dad well talented ah oo la tartama jiidadka dunida jooga
markii kugu horreysay ay kugu dhalatay arrintan kasakow iyo sida aad u bilowday waxaa ii muuqday in deegaana magaalada gaalkacyo aada uga fog oo dhinaca waqooyi bari ah jariiban iyo dhinaca dhalinyaro waxbarasho ku jirta adoo dhiirigelinaya muhiimadda marka dhalinyarada aad kala hadlaysay iyo waxyaabihii aada usoo gudbisay
walaal waxay ahaayeen waxyaalaha dhalinyarta aan ku dhiirigelinaya waxay ahaayeen qof walba oo ilaahi subxaana watacaala abuuray wuxuu leeyahay taalanti u gaar ah oo uusan qof kale la wadaagin marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuusan qofna naftiisa la barbar dhigin isagu shaksadiisa uu biliif gareeyo uu aamino iskuna kalsoonaado kadib marka qofku noloshiisa uu aamino uu isku kalsoonaado oo uu isagu noqdo qof isaga iskiisu taagan ayuu wuxuu noqon karaa qofku qof qiimo leh marka qof kasta waxaan ku dhiirigelinayna inuu lahaado shaksiyad isaga u gaaray isagoo aan cidna naftiisa la barbar dhigaynin sababaha dhalinyarta aan ugu sheegayna arrintaasna waxay ahayd maamaha waxaa jirta la yidhaahdo living in yourself is the first step success inaad yacni guulaysatid waxay ku xiran tahay marka koowaad inaad naftaada rumaysay marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuu yacni aamino nafsadiisa qorshe nolosha u samaysto waxyaalaha kaloo dhalinyarta aan u sheegaynay waxaa kamid ahaa wax akhriska iyo wax ogaanshaha inay yani maskaxda qofka ay furto oo uu qofku noqon karo markuu wax badan akriyo wax badanna uu ogaado qof garaadkiisa uu sareeyo ifan xitaa marka uu hadlayo wuxuu noqon karaa qofkaasi qof yani ereyo meaningful ah ku hadlaya micno qurux badan ku hadlaya oo ay dadku dhegeysan karaan marka dhalinyarta waxaan u sheegaynay inay qorsho nolosha u samaystaan inay noqdaan dad wax akriya inay noqdaan dad wax qora oo dadka iyo dalkaba u faa'iideeya qof kastana ilaahay taalanti buu siiyey taalantigiisa uusan la aamusinine uu dadka ula sheergareeyo oo uu soo gudbiyo
tusaalooyinka dhalinyarada aada usoo qaadanaysay marka aad wax u gudbinaysay iyaguna aad ku dhiiragelinaysay maxay ahayd walaal waxaa kamid a tusaalaha kuwaadaan dhalinyartan usoo qaybsada waxaa kamid a nin la yidhahdo australian a u dhashay nick fuchnik la yidhaahdo oo laga go-aan gacmo go-an baan tusaale uga soo qaatay waayo ninkaas buug uu qoray baa waxaa la dhahaa life without limit marka sababta aan ninkaa uga soo qaatay waxay dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaya ninkaas isagoo aan luga lahayn gacmo lahayn ayuu wuxuu noqday world coach noqday oo noqotay oo bare adduun oo dadka baraha sida loo guulaysto sida nolosha caqabadaha loogu gudbo marka qof kasta waxyaalaha aan ku dhiirigelinayna oo u sheegayna waxaa kamid ah haddii adigu aad gacmihii haysatid lixdaada lixaadna ay kuu dhamaystiran tahay inaad noqotid qof caqabadaha isagu ka awood badan inaad noqotid tusaalena uu kuu noqdo ninkaasi maadaama uu yahay qof lixdiisa lixaad aysa u dhamaystirneen haddana world farmers ah oo dunida dhan laga yaqaano marka adiga shaqsi ahaantaada neerta waxaan ku dhiirigelinayna adiga shaqsi ahaantaada waxaan dhahayay qof kastoo waxaad leedahay aragtiyo adiga kugu xeeran noloshaada su-aalay ku weydiinaysaa si aa noloshaada su-aalaha ku weydiinayso uga jawaabtay qaran iyo buug u qaado kadibna waa inaad ka jawaabtaa su-aalaha naftaada ku weydiinayso adigoo wajahaya caqabad kasta iskuna kalsoon aaminina kara inuu ka gudbi karo caqabaduhu ay yihiin waxaan awood lahayn laakiin adigu aad tahay qof ilaahay uu awood siiyey oo ka gudbi kara caqabadaha marka tusaalaha aan usoo qaatay ninkaasaa kamid ahaa dhalinyarada hal abuurka iyo dhiiragelinta aad usoo jeesi usoo jeedisay ma kaaga muuqatay in ay tahay mid ay dhalinyaradu rumeeyeen qaateen ka dhabaynayaan isbedel dhabana la imaan karaa absolutely aada iyo aad aada iyo aad weliba ameenkii wallaahi waxaan ka dareemay dhalinyarta inay u baahnaayeen keliya qof doorkooda xasuusiya oo u sheega in yacni ay yihiin dad daraad iyo caqli iyo ilaahay siiyey una baahan in la baraarujiyo waxaan ognahay qofku marka la dhiirigeliyo oo la yidhaahdo yukan waa samayn kartaa waxaas waa awoodaa marka la yidhahdo qofku wuxuu dareemayaa yacni in uu yahay qof isbedel samayn kara oo yacni wax soo kordhin kara dhalinyartana wejiyadooda waxa iga muuqatay qof kasta maalintaas yani habeenkaas inuu qalanka u qaatay oo uu qorshe samaystay uuna aaminay caqabaduhu inay yihiin wax iska yar oo u baahan laakiin dulqaad iyo adkeysi iyo samir si loogu gudbo qof kastana ameenkaas waxaa shucuurtiisa ka muuqatay inuu bedelmay oo uu waa cusub u dilaacay oo uuna xitaa ku hanweynaa in uu yani ka mid noqdo dadka dareer liaderka ah oo nolosha guulaha ka gaara adoo iisoo koobaya halkayga su-aale ugu dambaysa ee inta aada hawshan ku jirtay waxa qabada oo dhalinyarada aad kala kulantay ama ay iska kaa hor istaagay dareenkaagii aada rabtay inaad dhalinyarada la wadaagtid
goobatabaneebto marka koowaad oo aa wax bilaabaysay markasta caqabad way jirtaa lababa ha ah dee marka koowaad naftaada ha ahto naftaadu ma ogola wax horumara inaad samaysay waayo waxay isleedahay ma samayn kartid laakiin qofku haddii uu aaminsan yahay nafsadiisa inuu awood u leeyahay inuu caqabadaha isagu ka hortegi karo oo uu ka guulaysan karo waa waxa ugu qorsho badan nolosha because naftaada inaa aaminsan tahay oo aad aaminsan tahay caqabada inaad ka guulaysan karto waa wax qurux badan caqabada koowaadna waa naftaada caqabada labaad markaan u imaado waa dadka dadku waxaan ma ay fahamsanayn markaan yani aniga aan ku fahmayo aan rabay inaan hawshaan wado oo aan yani rabay inaan bulshada usoo bandhigo de different develsan waxaan weydiiyey aragtiyadooda qof kasta markaa wuxuu kuleeyahy waxaan wax surowaya ma ahan dadkaan waxba ma qaadanaya laakiin waxaan ogaaday dadku inay yihiin dad wax ogaan kara oo yani dhiirigelin iyo u baahan in wax loo sheego
kaasi waxa uu ahaa axmed cali aadan oo ka mida dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee dhallinyarada kale wacyigeliya waryaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq ayuu u waramayay gaadiidka mooto bajaajka oo mararka qaar la sheegay inay abuuraan saxmad iyo ciriiri ayaa dhanka kalena waxaa faa'iido ku qaba dhalinyaro badan oo shaqo abuur ay u noqotay meelaha gaadiidkaasi ay ka howlgalaan waxaa ka mida magaalada beledweyne wariyaha v o eeda xuseen xasan dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaas warbixintana nooga soo diray
gaadiidka yaryar ee loo yaqaano mootobajaajka oo dalka kusoo badanaya ayaa waxaa shaqo abuur ay u noqotay dhalinyaro badan oo markii hore baagamuundo daran ay ku haysatay magaalooyinka waddanka dhallinyaradan oo qaarkood v o a kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxay ka waramayaan sida ay uga maarayaan nolol maalmeedka reerahooda maasha allah waa dhowahay innaga bajaajlayaanaa nahay bajaajkana maaragtay magaalada aada ugu shaqeeya alxamdulilah biilkayna waxayna waa ku qabnaa maasha allah marka bajaajleyda kulligeed waxaan u malaynaya inay ina wada qabto inta bajaaj oo magaalada waxaa waaye qoysas badana laga biilaa ilaa laba kun oo bajaaj waa joogtaa laba kun oo qoysana lagu biilaa maasha allah marka fursaddaas camal mid lamid ah haddii magaalada ay kusoo kordho waxaan u malaynaya shaqalaanta hadda magaalada ka jirta waa yaraan lahayd maasha allah aniga hal qoysaan ahay laakiin saddex caruur ahaa iskuulle ii dhigata xaaskaydina waa waa ka biishaa gurigeyga ilmahayga iskuul waa ka bixiyaa dugsi qur-aan waa ka bixiyaa maasha allah aaday igu filan tahay markii hore waxaan ka shaqayn jiray dukaanlaan ahaa dukaanaan ka shaqayn jiray lacagtii shilin soomaaliga markay dhacday dukaan waxgadashadiis aaday u yaraatay marka shilin soomaaliga meesha hadda u ka baxay maaragtay dad badan gacmooda hoose u noqdeen oo ayba u badan yihiinba dadka saboolka ahaa waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne waxaan ahay dadka ku shaqaysta mootobajaada alxamdulilah wax dhibaataa kuma qabno magaalada waa noo amni waan fiican nahay shaqa abuur fiican ay dhallinyarada magaalada ka heleen tahriibkii maxaa la yidhaahdaa dadkii waxyaabaha dadka lamaandooriyaashii dhibka waan kaga raysannay aad baan ugu shaqaysana alxamdulilah wax dhiba kuma qabno si fiican nolol maalmeed waa ka helna aniga haddeertaan waxaan ahay aabbo saddex ciyaala leh xaas leh nolol maalmeedkayga wixii aan u baahanahay wax walbeeto shaqo igu filan intii ilaahay alxamdulilah wax nagu filan waan ka helnaa marka shaqo abuur fiican bay noo tahay biilka reerka kirada guriga leyrka korontada biyaha waxa dhan waan isaga bixinaa alxamdulilah kuwa tahriibaya waxaan kula talin lahaa inay dalkooda joogaan in ay dalkooda shaqo ka raadsadaan dhallinyarada in ay kuwa waxbaratay haddii ay aqoontooda wax ku waayaan ay samaystaan shaqa abuur kaleeto sida inay gataan gaadiidkan mootobajaada inay shaqooyinka kaleeto yoyarkaayo oo shaqa maalmeedka qabtaan qof dhallinyaraha soomaaliyeed kulamaan taliyan inuu tahriibo waa la wada dareemaya waa la wada ogyahay kuwa aan tahriibka nooga maqan ee hadda ku sii socda ha soo laabtaan dadka waddada la maraya way dhib badan tahay marka qof walbeeto oo dalaan dalkaaga ahayn waa dareen ku jooga kuwa dibadaha jooga ha imaadaan ha maalgashtaan dalkooda marka magaaladeennaaan ku fiican nahay ayadaa shaqo abuur noole amniyaan ku haysannaa waan ka shaqaysannaa
niow bajaadkana u jiidid biilkayga iyo alyoomkaygii oo ka helaa noloshii qaabka darneyd oo uga reestay waxaa uun ku dabaraa nafteyda iyo naftii oo qafkii oo waalid ama qafkii wax iga soo damco oo ka dabaraa goormaad ku shaqo bilowday mootadan waxaa ku shaqo bilaabay adiga waxaa wadaa labada kun iyo sida labada kun toban iyo toddobadia bilaabay macnaha ani naf ahaantaytaa kusoo kordhiyey waxyaabaha markii hore aan qabsan jirna haddana iigu soo kordhay ogaaday nolosha inay ku jirto in wax la qabsado maxaad kula tali lahayd dhallinyarada kale ee tahriibka damacsan ama shaqa la-aantu ay haysato waxaan uga baaqi lahaa nin kastaba wuxuu qabsan kara inuu qabsado meeshuu ka soo gaari karo haddii xamaalasho tahay iyo haddii ay tahay in bajaad la wado iyo haddii ay tahay in guryo la dhiso dhammaan naftiisa oon qofku wuxuu oon ku horumar ku gaarsiin karo oon waxay noqotaba inuunan ka xishoon oo tuugnimada iyo qaababka xun iyo wax lagu raadiyo inuu iska dhaafo taas waa intii aan taladeyda garashadeyda daqli kugu filan ma kaa soo galaa a maalinka alxamdulilah waxaan ka helaa adiga toddoba iyo toban sideed iyo toban labaatan aan xagta geliyaa maalinkaa wax waayana oo maalinkii hore waxaa helo ilaahay igu qadaray aa ku sabraa anaa dad shaxaado jiray haddana anaaba shaxaad lii soo raadiya oo wax lii weydiistaa haddii ehel tahay hadday asxaab tahay hadday saaxiib tahay iyo hadday sadaqa tahay dhammaan anaa oo wax dhallinyarada qaarkood ayaa waxay sheegeen in siyaabooyin kala gedisan loogu shaqeeyo mootobajaajka kuwa iyaga ayaa iskale mootada halka kuwa kalena waxay ku shaqeeyaan lacag cayiman oo laga rabo maalin walba
alxamdulilah aniga laakiin bajaajlaan noqday bajaajka laftiisa dhowr nuucoo dadka ku soo galaa alxamdulilah ana awal bangiga ii qaaday kadib bangigii waa iska bixiyey maasha allah anoo iigu soo haray ilaahay haddana waa shaqaysta alxamdulilah waxaan ka mid ahay mar dhallinyarada gobolka hiilaan oo ku shaqaysata mooto bajaaj ii sheego dhalinyar mootooyinka biil iyo wax kasta waa ka shaqaysanaa tahriibka iyo waxaas waa ka maaranay aniga waxaa ku shaqa bilaabay labada kun toban iyo toddobada ilaa haddana waa wadaa marka alxamdulilah intaasna waa ku faa'iide wax ku filan waa ka helaa cidda cidda waa ka biishaa wax dhaadhac waa ka helaa ninka iskale toban shan doolar waa u tuuraa marka waa kaasaa marka dhallinyartaas waxaa ugu baaqayaa walaalahayno soomaaliyeed intay bad iyo balaayo ay ku dhimo lahaayeen dhulkooda hooyaha u soo noqdaan waxay ay ka heli karaan ambaa ku qadaan ambaa ku dhintaano dhulkooda hooyaha u soo noqdaan aan dhahay walaalahay magacaygu waa cabdulla xasan waxaana ka mid aha dhallinyarada bajaadleyda gobolka hiiraan magaalada beledweyne labada kun toban shantii nolosheedu si fiican uga maraya ka badan iyo wax kaasii dhaadhaca ka helay iyo intii ugu filan intuu ilaah igu talagalay toban dar bajaajka meeludhiga ka badanin shidaalkeedana waa dhaadhaca nina lacaga ka faa'iidaa dhallinyaradu waa lafdhabarka waddan walba haddii ay waayaan cid jihaysa waxaa laga yaabaa inay ku dhaqaaqaan ficilo xunxun oo dalka iyo deegaankaba dhibaato ku ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhegeystayaal markana ciyaarihii waryaheena maxamed cabdi xasan sandheere ayaa kala sheekaystay maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha oon maanta kaga hadli doonno ciyaaraha bremiyer liiga ee dalka ingiriiska iyo qaar ka mid a ciyaaraha kale ee qaaradda yurub waxaa la falanqaynaya maxamuud masacade wariyaha v o da gobolka minnesota maxamuud marka hore soo dhowow mahadsanid maxamed
waxaa jirta ciyaar aad u kulul oo dhex martay kooxaha tottenham hatspa iyo kooxda everton oon ognahay in labada kooxood midna uu ka cararayo inuu ku noqdo darajada labaad ama serebida midna uu doonayo inuu ka qayb galo inuu noqdo kaalimaha hore kaalinta afraad u galo si uu ka qayb galo ciyaaraha champions league ee qaaradda yurub bal ciyaarta haddaad sharaxaad naga siisto wixii ka dhex dhacay sandere waa sidaad xustay aad baad umahadsan tahay mar kale labadan kooxood ee tottenham hatspa iyo everton waxa ay kala saaran yihiin laba salaan kooxna waxay dooneysaa inay jaranjarta kore ee champions leaga lagu aadayo ay korto midna waxa ay saaran tahay jaranjartii ay kaga cararaysay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska waxaa xusid mudan kooxda tottenham in macalinkoodii conte ay maalin dhaweyd shaqada ka erisay ilaa iyo haddana macalin cusub aanay kooxdu keenin laakiin kooxda everton oo iyadu lafteedu intii ciyaarahan ay socdeen macalinkoodii erisay oo macalin cusub keentay si uu kooxdan kaga badbaadiyo ciyaaraha ku noqoshada heerka labaad ee waddanka ingiriiska ayaa leydinayay waxaana lagu ciyaaray guriga kooxda kubadda cagta everton waxaa xusid mudan ciyaartan intay socotay sandheero labada kooxoodba min ciyaaryahan ayaa calaamada guduudan loo taagay inkastoo kooxda everton ciyaaryahan docore oo qadka dhexe kaga ciyaara calaamada guduudan isaga la horsiiyey kadib markii kabtanka kooxda tottenham hatsba ee harry kane uu ku qalqaaliyey in la oran karo calaamadaasi guduudan oo ciyaaryahan docore ayaa gacantiisu wejiga taabatay ciyaaryahan kane sidaasina dhulka ayuu isku tuuray dad fara badan oo ciyaaraha falanqeeya sida ciyaaryahan jemi carriger oo kale waxay leeyihiin waa ceeb in harry kane uu sidaasi u dhaqmay si kastoo taaba kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur gool ayay la hormartay oo harry kane uu dhaliyey laakiin sandero goolka wuxuu ahaa rigoore rigooraha waxaa galay ciyaaryahan la yihahdo michael kane oo difaac ciyaara kooxda everton isla ciyaaryahankii rigoorada u keenay kooxdiisa ayaa waxa uu dhaliyey malaha gool la oran karo waa goolkii sanadka kubad uu dhexda ka qaatay isagoo difaaca weliba uu cabaar riixday ayuu holac iyadoo ah daba mariyey golayaha kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ciyaartuna sagaashankii daqiiqa ayay mariyay sidaasi hal iyo hal ayay everton iyo tottenham hotspur ku kala tageen waxaana tottenham dhibicdaasi u suura gelisay inay kaalinta afaraad ka saarto kooxda manchester united oo axaddii si xanuun badan lagaga soo adkaaday haddana manchester united oo kaalinta saddexaad ee horyaalka waddanka ingiriiska ku jirtay ayaa haatan kaalinta shanaad ku jirta waan gartay waxaa jira iyaguna ciyaaro caawa dhici doona kuwa kuwee ayaanu ka tilmaami karnaa
ciyaarahan waa kuwo aada xiisahoodu ay u sareeyaan sandero dhammaanba kooxaha ka cararaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska intooda badan ayaa ciyaaraya iyo kulan laba kooxood oo waaweyn dhex maraya oo dabcan xilligan u eg kooxa aan sidaasi u waaweyneyn heerka ay kaga jiraan horyaalka ingiriiska markaad eegto aan ku bilaabaya kooxda a f c bournemouth waxay la ciyaareysaa brighton albion bournemouth waxay ka ciyaareysaa ciyaaraha serebida ayay ka carareysaa inay ku noqoto leeds united nottingham forest waa laba kooxood oo labadooduba kuwa ka cararaya ciyaaraha serebida ku jira labadan kooxood saddexda dhibcood ay kala qaataan ayaa macno weyn samayn doonta haddii kooxda kubadda cagta ee nottingham forest ay guulaysato kaalinta labiyo tobnaad ayay geli doontaa oo halkaasi ayay maalmo u muuqan doontaa koox kasii carartay ku noqoshada ciyaaraha heerkaban halka leeds united sidoo kale haddii ay badiso ay kaalinta saddex iyo tobnaad iyaduna ay geli karto kulamada kale ee dhacaya waxaa kamid a leicester city oo sidaas si lamid a iyaguna haddii ay gurigeeda ku badiso ka bixi doonta ciyaaraha saddexda ugu hooseeya horyaalka waddanka ingiriiska kooxda leicester city macalinkoodii ayay dhowaantan shaqada ka elisay weliba toddobaadkan aston villa ayayna soo dhaweyneysaa laakiin chelsea iyo liverpool oo laba kooxood oo waaweyn magaca ku leh qaaradda yurub iyo horyaalka waddanka ingiriiska ayaa xafiiltamaya sanadkan sandheero labadan kooxood waxa ay kamid yihiin kooxaha dhexe horyaalka waddanka ingiriiska kaalinta sideedaad iyo kaalinta koob iyo tobnaad ay ku kala jiraan oo chelsea kaalinta koob iyo tobnaad ay ku jirto marka kulankan ayaa si weyn isha loogu hayn doonaa waxaana xusid mudan kooxda kubadda cagta ee liverpool saddexdii kulan ee ugu dambeysay in saddexdaba laga soo badiyey halka chelsea labadii kulan ee ugu dambeysay kulan laga badiyey kulanna ay barbara gashay waan gartay waxaad xustay in macalimiin badan laga eriyey shaqooyinkii ilaa saddex baan kaa maqlayay hadda haddaynu ka hadalno kooxda chelsea oo macalinkeedii weyday maxaa la filayaa marka laga hadlaya dhinaca inay tababaro cusub hesho sandero kooxdan kubadda cagta ee chelsea waxaa xusid mudan horta xataa milkiilaheedu inuu yahay milkiile cusub oo milkiilihii hore ee kooxdan lagu qasbay inuu kooxda iska iibiyey maadaama uu ahaa nin kasoo jeeda waddanka rushia rushkuna ay weerareen ukraine isagana lagu aaneynay inuu kamid yahay dadka sida weyn madaxweyne putin u taageera marka nin maraykan ayaa kooxda iibsaday ninkaasi oo macalin la oran karo malaha waaba kuwii ugu wanaagsanaa qaaradda yurub oo macalinka leylina thomas tuchel shaqada ka eriyey isla markaasina macalin kooxda brighton wata keenay ninkii uu shaqada ka eriyey hadda byron munich ayaa qaadatay waxa uuna leylinayaa koox champions league ciyaareysa marka kooxda kubadda cagta chelsea macalimiinta ay doondooneyso waxaa kamid a isla macalin isna laga eriyay kooxda kubadda cagta byron munich oo la yidhahdo nigelsman ninkaasi haddii chelsea soo qaadato waxaa dhici karta in chelsea iyo byron munich ay isku arkaan ciyaaraha champions league iyadoo laba macalin oo labada kooxood ay kala eriyeen ay kala laylinayaan marka taasi haddii ay dhacdo oo kooxahani ay sii gudbaan wareeg kale champions league waxay noqon doontaa sheeke xiise leh waase haddii chelsea macalinkaasi ay soo qaadato sidoo kale macalimiinta chelsea ay raadinaysa waxaa kamid a zinadin zidan macalinka hore real madrid iyo weliba macalinkii tottenham ee bocetino laakiin ilaa iyo hadda cid ay soo qaateen ma jirto kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca kale waxaa xusid mudan sandheero macalinka liverpool in haatan culays fara badan uu saaran yahay isagoo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay sababta keliya ee uu isagu haatan macalin ugu yahay kooxda liverpool ee sida macalimiinta kale loo eriyey aan loo eriyin inay tahay isagoo kooxda muddadii uu joogay koobo fara badan u qaaday oo taariikhdaa si wanaagsan uu kooxda ku leeyahay ay tahay sababta uu weli liverpool u laylinayo marka haddii chelsea ay ka badiso liverpool markaas ayaa macalinkaas isaguna culeysku kusii badnaan doonaa weliba kulanka kaa xigana arsenal oo horyaalka hogaaminaysa ayay la ciyaari doontaa liverpool marka sheekadu aad bay ugu culus tahay macalin colob iyo kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool waan gartay dhinaca talyaaniga haddaynu tagno masacade koobkii cooba itaaliya ayaa dhinacii sama finalkeeda gaadhay marka kooxaha la filaya inay isgalaan waa kuwi aad iyo aad samirow afar kooxood baa isku soo baxday cremonense oo fiorentina la ciyaaraysa iyo kooxda kubadda cagta ee juventus oo inter milan la ciyaaraysa kulanka juventus iyo inter waa kulanka caawa dhacaya labadan kooxood dabcan waa laba kooxood oo waaweyn oo ka tirsan kooxaha ugu magaca weyn horyaalka waddanka talyaaniga lugta koowaad ayaa ku dhex mari doonta labadan kooxood guriga kooxda kubadda cagta juventus iyadoo lugta labaadna la isugu soo noqon doono lix iyo labaatanka bishan oo markaasi lagu ciyaari doono guriga kooxda kubadda cagta ee inter milan kulan kalena waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee cremonese iyo verentuna oo iyaguna shanta bisha ciyaari doona waan gartay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud masacade oo ila falanqaynayay ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska iyo dhinaca dalka talyaaniga intaasina waxaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii ciyaaraha intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere iyo maxamuud mascade oo ciyaarihii nala socodsiinayay markana qasiidooyinkiina inaan nabi ammaankeena kugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
awaala aadan iyo fanaaniinta kale la jiibinaysay nebi ammaankaasi halkaad kala socotaan waa v o a washington waxayna gabagabo ahayd idaacaddeenii duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono galabta afartax waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo